subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor arbaco ah bisha janaayana waa afar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrba iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo weliba boggeena v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a xaafado ku yaalla magaalada hargeysa oo markii ugu horreysay muddo ka badan labaatan sano biyo helay
hadda laakiin alxamdulilaah si fiican bay u soo dhacayaan waxay maqnaadaan annaga weli waxay naga maqnaadaan laba cisho maalinta saddexaad way nala joogaan maalmaha qaar bay hal maalin naga maqnaadaan marka hadda hadda iyo markii hore iskuma doorsanayno waxaan filayaa hadda inaan ku jirno badhaadhay maasha allah tabaaraka allah waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan tanzaniya oo fasaxday isku soo baxyada mucaaradka yurub oo walaac uu ku hayo socotada ka imaanaysa shiinaha kanada oo hakisay iibsashada guryaha ee dadka ajaaniibta ah ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idin goob laga raaca tareenada dhulka hoostiisa mare ee brooklyn new york xilli ay waddooyinku aad mashquul u ahaayeen sannadkii hore kuna dhaawacay toban qof oo rayid ah kaasoo argagax geliyey dadka ku nool magaalada new york ayaa talaadadii shalay waxa uu qirtay dembiga lagu soo oogay oo ah eedeymo argagixisanimo oo heer federaal ah oo uu ku mudan karo xabsi daa'in frank james oo ah jir kaasoo internetka soo dhigay inuu yahay nebiga waxburburinta ayaa maxkamadda federaalk ee brooklyn waxa ay qirtay in rasaas uu ku riday tareen kusii jeeday manhattan bishii abriil keedii weerar ay dacwad oogayaashu sheegeen inuu ahaa mid loogu talagalay inuu geysto waxyeelada ugu badan marka la eego xilliga uu dhacay oo ahayd xilli aad u mashquul badan oo ay dadku ku jireen xilliga shaqada laga baxayey james oo xiran dharka isku xiran ee xabsiyada oo akhrinaya bayaan loo soo diyaariyey ayaa sheegay inuu ku tala galay oo keliya in uu dhaawac jireed oo halis ah uu geysto oo aanu dhimasho geysan balse uu ogaa in ficiladiisu ay wax dilayaan isaga oo u labisan sidii shaqaale dayactirka ah james waxa uu riday soddon iyo saddex jeer rasaasta qoriga sagaal milimiter oo ah kadib markii uu dhigay laba bambo kuwa qiiqa ah dhibanayaasha dhaawacmay ayaa da-dood la sheegay inay u dhexaysay lix iyo toban jir ilaa iyo lixdan jir oo ay rasaastu meelo kala duwan ka haleeshay turkiga ayaa talaadadii shalay martigeliyey hogaamiyaasha mucaaradka suuriya si loo qaboojiyo walaaca ay ka qabaan is-afgaradka iyo kulankii dhex maray turkiga iyo dimascus wasiirka arrimaha dibadda mafluud kafazoglo ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray soo dhigay sawirada kulankii uu ankara kula yeeshay madaxa golaha qaran ee mucaaradka suuriya maxmuud al maslat iyo madax kale wadahadaladan ayaa yimid wax ka yar hal toddobaad kadib markii madaxa difaaca ee turkiga iyo suuriya ay wada xaajo taariikhi ah ku yeesheen magaalada moscow ee caasimadda ruushka waana markii ugu horreysa oo ay kulmaan tan iyo labadii kun iyo koow iyo tobankii waxaan ku celinayaa taageeradayada mucaaradka suuriya iyo dadka si waafaqsan qaraarka qaramada midoobay ee laba kun laba boqol konton iyo afar kafusoglo ayaa yidhi isagoo tix raacaya baaqa qaramada midoobey ee labadii kun iyo shan iyo tobanka ee xabajoojinta iyo xal siyaasadeed oo loo hela arrimaha suuriya ankara waxay noqotay cadow adag oo ay yeelatay dimashik markii ay bilowday inay taageerto dadaalada fallaagada ee lagu afgembinayo madaxweyne bashaar al asad bilowgii dagaalka sokeeye ee suuriya labaiyo toban sano ka hor laakiin madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan oo asad ku tilmaamay argagixiso labadii kun iyo toddobiyo tobanka ayaa furay fikradda la kulanka hogaamiyaha syriya ku yaala magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan labaatan sano waxay heleen biyo ay soo gaarsiisay wakaalada biyaha arrintani waxay ka dambeysay kadib markii wakaalada biyaha ay kaalmo ka heshay hay-ado caalami ah warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
dadka reer hargeysa ayaa in badan dhegta ka maqli jiray biyo ballaadhinta magaalada hargeysa laakiin kadib markii rajadoodu ay fogaatay ayaa badi ay dadku ka rajo dhigeen islamarkaana samir ka qaateen helitaanka biyaha fidintooda waxaase mar qura rumowday sida ay dareensan yihiin bulshada hargeysi markii la arkay biyo qulqulaya iyo xaafadaha aan biyaha heli jirin ku dhowaad labaatankii sana ee u dambeeyey ama dhowr iyo tobankii sana ee u dambeeyey oo biyuhu ay soo gaadheen qaar ka mid a qoysaska xaafadaha magaalada hargeysa ee biyaha furitaanka wejiga koowaad ee hargeysa helay ayaa sharaxay dhibaatada ay ku qabeen biyihii booyadaha iyo sida ay dareensan yihiin kadib biyaha ay heleen ee qasobadda
hadda iyo markii hore biyaha walaa horta waxaa u dhexeeya dhifira fara badan kaasoo ay ka mid yihiin dee markii hore adoo lacagtaadii haysta ayaa biyaha mararka qaar kaa soo raagayen booyadoo kale markaad la hadasho wuxuu ka odhanaya haye hodhow baan ku imanaya hodhow waxay qaadanaysaa inay saacataydoo kale wakhti badan inaad sugto ood xagaa ku cakarnaato dee lacagtaadina ood haysataa biyihiina ma haysatid hadda laakiin alxamdulilaah si fiican bay u soo dhacayaan waxay maqnaadaan annaga weli waxay naga maqnaadaan laba cisho maalinta saddexaad way nala joogaan maalmaha qaar bay hal maalin naga maqnaadaan marka hadda hadda iyo markii hore iskuma doorsanayno waxaan filayaa hadda inaan ku jirno badhaadhay maasha allah tabaarak allah culayska saarnaa bulshadu ma ahayn oo keliya ja in biyaha ay helayaan ee booyadaha ay dhibku qabeen laakiin dhinaca kale waxaa muuqda culays dhaqaale oo ka degay kadib helitaanka biyaha qasabadda sida ay sheegayaan qaar ka mid a xaafadaha biyuhu ay soo gaadheen ee magaalada hargeysa waxaan isticmaali jirnay booyadaha booyadahaasna niyow aad bay u qaali u haayeenoo taangii waxaa naga qaadi jirtay todobaatan toddobaatan kun oo shilin oo u dhiganta sagaal dollar bishii waxaan isticmaali jirnay shan labaatan dollar iminka falilah alxamdu intii aan helnay biyahan wakaaladda amba biyahan qasabadaha waxaa laga yaabaa inay maalintii amba labadii cisho mar soo dhacaan labada cisho marka mar soo dhacaan dee taangi keliya maahanin boqol taangi laga buuxiyo jaarka xaafadaha u dhow waxaana lacagteedu noqonaysaa qiyaasaan sagaal doollar bishii marka waxa u dhexeeya deynta celkay dhulka isu jiraan iminkana biyo waxaan helnaa aad nagu filan oo iyagoo biyi hore ku jiraan oo taangii hore kalabara ayay haddana soo dhaceen biyihii
inkasta oo weli aanay biyuhu wada gaadhin guud ahaanba xaafadaha iyo degsiimooyinka magaalada hargeysa haddana waxaa jira in qorshaha wejiga koowaad ay ka faa'iidaysteen xaafado badan oo aan biyaha hore u heli jirin qaar ka mid a aqoon-yahanka magaalada hargeysa ayaa muujinaya in tallaabadani ay tahay mid bulshadu ay u baahnayd wuxuu uga dhigan yahay waa cusub iyo iyo iyo iyo wax wanaagsan oo soo kordhay biyuhu may gaari jirin xaafado badan intaan wejiga koowaad la daah furin maantana falilaahi alxamdu waxay gaadhaan xaafado badan waxaana fidhanshiyaal ah oo caddayn u ah dadkii oo is-abaabulaya oo koox koox wakaaladii u booqanaya si ay u codsadaan in loo sameeyo biyo gaadhsiin waana tallaabo hore loo qaaday runtii cid kastaoo ka shaqaysay oo maaragtay madaxda wakaaladda u horreysanaa waanu ku bogaadinayna
qadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dowladda faransiiska ayaa ugu baaqday midooda yurub in ay ku bilaabaan dadka socdaalka kusoo galaya dalalkooda ee kasoo safraya dalka shiinaha inay iska soo eegaan xanuunka covid sagaal iyo toban ka hor safarkooda iyadoo uu xanuunkaasi kusoo labakacleeyay wadamadaasi ku yaala asia warbixin ku saabsan arintan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil dad badan liiska xagga dambe waxa ugu jirta warwar ay ka qabaan xanuunka covid sagaal iyo toban laakiin waxa aad moodaa in meelo badan oo caalamka ka mid ah weli warwarkaasi jiro ilaa iminka dalalka midooda yurub wadamada faransiiska talyaaniga sbain iyo britain oo aan ku jirin midowda ayaa sharuud ka dhigay dadka kasoo safraya shiinaha inay soo baadhaan xanuunka covid sagaal iyo toban saraakiisha midooda yurub ayaa kulan ay yeesheen ka hor fasaxii christmaska aan ku guuleysan inay meel wax isla dhigaan arrinkan covid sagaal iyo toban iyo shiinaha toddobaadkan laga bilaabo faransiiska waxa uu soo rogay in qofka kasoo safraya shiinaha ee usoo jeeda wadankooda uu sito shahaado caddaynaysa in siddeed iyo afartankii saacadood ee u dambeeyey uu iska soo baadhay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kale oo ay saraakiisha caafimaadka faransiisku samayn doonaan inay dadkaas qaarkood ka eegaan xanuunka marka ay dalkooda soo gaadhaan wasiirka caafimaadka faransiiska francos brown ayaa sheegay in ay nidaamkan ku riixi doonaan in midowda yurub oo dhan lagu dabaqo isaga oo la kormeeraya madaarka magaalada baris wasiirka gaadiidka faransiiska mar la weydiiyey in haddii qof kasoo safray shiinaha oo xanuunka covid sagaal iyo toban qaba uu kasoo dego dal kale oo ku yaala yurub kadibna usoo gudbo faransiiska waxa uu ku jawaabay inay sababtan u doonayaan in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ay arrinkan sharci ka dhigaan dalka britain waxa ay khubarada caafimaadku ka digaysaa nuqul cusub oo xanuunka covid sagaal iyo toban dor maxamed cadiid hurre oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada shafilo ku taalla waqooyiga britain ayaan wax ka weydiiyey nuqulkan cusub fayraskan koronuhu waa mid inala jooga oo aan tegayn waanu tarmayaa oo marba nuqul kastaaba nuqul cusub baa kasii dhalanaya marka iminka nuqulkan laga qaylinaya ee hadda xiligan soo baxay waxaa dhalay nuqulkii hore ee inala joogay la odhan jiray omicron marka hadiyo goorna fayrasyadu waxay tarmaan xiliga maaragtay waqtiyadu ay iskala bedelayaan ama xagaagu baxayo oo ama guu soo gelayo ama jilaalku marka waxa ugu badan xiliga ugu badan ee ay maaragtay yimaadaan waa xiliga jilaalka waqtigaasoo difaaca jirku qofku uu hoos u dhaco siiba dadka waaweyn ee weliba xanuunada lala darsa qaba sida macaanka dhiikarka iyo xanuunada xagga difaaca ku dhaca oo kale waxaa kaloo isaguna meesha ku jira hargabkii fluga oo xiligan oo kale yurub iyo waqooyiga america marka maaragtay qabowgan daran yimaado isaguna hargabkaasoo dadka dadka waaweyn laaya siiba dadka xanuunada lala darsa qaba dadkoo dhanna ku dhacaya oo dadkii qofkii nugleynaya daciifinaya marka nuqulkan cusub ee omicron ka dhashay waxa uu isaguna xiligan kusoo beegmay waqti ay cimiladu aada u xun tahay waqooyiga maraykanka iyo dhulkan galbeedka yurubba taasi waxay u sahashay nuqulkan cusub in dad fara badan ay cusbitaalada galaan oo waxaa la sheegaya boqolkiiba afartan ilaa toddobaatan dadka iminka cusbitaalada u jiifa koronaha inuu nuqulkan cusub keenay wasiirka caafimaadka faransiiska ayaa sheegay in baaritaanka lagu samaynayo dadka rakaabka ah aanay macnaheedu ahayn in dadka laga celinaya inay faransiiska yimaadaan laakiin waxa uu tilmaamay in arrinkani yahay qaab lagu xakamaynayo nuqulada cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka faransiiska ayaa sheegtay in shuruudani jiri doonto ilaa dabayaaqada bishan januari lix diyaaradood ayaa dalweynaha shiinaha uga soo goosho faransiiska haddii lagu daro diyaaradaha ka yimaada hong kongna waxa ay noqonayaan siddeed diyaaradood toddobaadkii badiba rakaabka ka yimaada shiinaha ee ku aadan faransiiska waxay kasoo degaan madaarka weyn ee charles de gol ee magaalada baris saddex boqol oo rakaab ah oo soo gaadhay baris axaddii toddobaadkan boqolkiiba lixdan ka mid ah waxay toos uga soo degeen faransiiska halka boqolkiiba afartanka kale ay soo mareen dalalka kale ee yurub dhammaantoodna waxaa laga eegay xanuunka covid sagaal iyo toban ka hor intii aan loo ogolaan inay gudaha magaalada u gudbaan dalalka maraykanka iyo qatar ayaa iyaguna sheegay inay baadhitaanka rakaabka kusoo rogeen dadka kasoo socdaalaya shiinaha dowladda beijing ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay wadamadani qaadeen baal marsan tahay shuruucda caalamiga ah tallaabo la gudboonna ay iyaguna ka qaadi doonaan cabdixaafi dacwin ismaaciil v o a london
qaraxyo iyo dagaalo ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mida gobolada hirshabeelle waxaa qadka si toosa ugu jira waryaheena goboladaasi xuseen xasan dhaqane haye dhaqane ma imaqashaa bal wararka ugu dambeeyey maxaa xogahoo aa ka haysaa weeraradaasi iyo qaraxyadaasi
halo dhaqane salaada subax markii laga baxay wakti u dhow ayaa laba qarax waxaa laga maqlay degmada maxaas tartankeeda ee gobolka hiiraan qaraxa koowaad waxaa la xaqiijiyey in uu ahaa mid gaari loo adeegsaday midka labaadna waxaa loo maraynaya in sidoo kale uu ahaa gaari mid loo adeegsaday dadka qaar waxay sheegayaan qaraxyadu waxay ka dhaceen guri uu deganaa ama meel u dhow guri uu deganaa xildhibaan jacfar oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka maalmihii ugu dambeeyeyna abaabul dagaal ka waday degmada maxaas iyo erideeda sidoo kale dagaal ayaa waxa uu ka bilowday tuulo lagu magacaabo dudumcad oo u dhow deegaan lagu magacaabo waradhulmaleh tuuladaasi waxaa dhowaan laga hirgeliyey biyo dadka deegaanka oo aan la hadlay waxay sheegeen in dagaalku uu dhexeeyo dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab laakiin faahfaahin khasaaro dhimasho weerarka qaraxyada ah iyo sidoo kale dagaalka ilaa ay hadda falastiin lama hayo
marka goobtan hadda aada leedahay waxa uu ka dhacay qaraxu meel u dhow hal goob uu deganaa xildhibaan jacfar meel sidee ahay ahayd xaggeese shabaabku u jireen
degmada maxaad muddo ku dhow toban sano ama ka badanba shabaab meel u dhow ma uusan joogin oo waxay ahayd meel seef ah oo dowladda iyo ciidanka amisom qaybta etoobiya ayaa gacanta ku hayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka bilowday gobolkana maxaas waxay u ahayd saldhig ciidan iyo goobaha qorshaha laga fuliyo shabaab uma dhoweyn dadku ilaa iyo hadda ma xaqiijin karaan sida weerarka u ku dhacay laakiin waxaa la leeyahay bartanka magaalada ayuu ka dhacay qaabka uu ku yimid gudoomiyaha degmada la hadlay aan wacay sidoo kale ima suuragelin maamulka deegaanka dhowr qof oo aan ka raadiyana ma dhicin inaan helo laakiin qof ka mid ah dadka degmada maxaas ayaa ii xaqiijiyay weerarka inuu dhacay
aadaa u mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane waryaheena magaalada beledweyne oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray wixii warare ee kusoo kordha weeraradaas iyo qaraxyadaasina idaacadeheena soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan markana kanada dowladda kanada ayaa mamnuucday in dadka ajaanibta ay guryo ka iibsadaan dalkeeda arrintan waxay imaanaysaa xilli dadka reer kanada ee soomaalida ay qayb ka yihiin ay muddooyinkan dambe ka cabanayeen iibsashada iyo kirada guryaha oo aad qaali u noqday waryaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan toronto nooga soo diray sharci lagu magacaabo bill c oo la meelmariyey bishii juun ee sanadkii tegey oo dhaqan galay kowda bishan janwari ee ayaa u diidaya dadka ajaaniibta ah inay dalkan guryo ka iibsadaan ansixinta sharciga ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay korarka qiimaha guryaha tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee covid siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in ajaaniibta iibsanaya guryaha ay sabab u yihiin arrinkaasi dadka u ololeeya isdhexgalka bulshooyinka iyo soo dhoweynta kuwa dalka maalgashanaya ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aanan habbooneyn xilligan dadka uu durbo sharcigan saameeyey waxaa ka mid ah lowri carbonara oo bilowgii sanadkii hore kasoo guurtay dalka faransiiska iyadoo doonaysay inay deegaan ka dhigato gobolka kubeg oo ay sheegtay inay shaqo ka heshay lowri oo sidaa ay sheegtay hadda dalkan ku joogto fiiso shaqo oo ku-meel gaar ah oo warbaahinta gudaha la hadlaysay ayaa tilmaantay in loo aqbalay inay ka shaqayso waaxda daryeelka caafimaadka bulshada balse laga hor istaagay hamigeedii ahaa inay guri iibsato oo ay nolol cusub ka bilowdo dalkan dadka haysta deganaanshaha dalkan ayaanan ku jirin kuwa laga mamnuucay inay guryo ka iibsan karaan kanada farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha dalkan kanada ayaan weydiiyey waxaa keenay in dowladdu ay dhaqangeliso sharcigan dadka ajaaniibta ah ka mamnuucaya inay guryo iibsadaan waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaana dadka ka yimida hong kong iyo china inay magaalooyinka canada qaarkood sida magaalada vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihii faaruqan ay ka tagaan mana jireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaade hortaa in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn waa midda labaadee in guryo iska yaalla oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo aysan faaruq ahaanin sida farxaanba uu sheegay dad badan ayaa rumaysan in hantiilayaasha ajaaniibtu ay sababeen qiimo korarka aada u sarreeya oo dhanka guryaha ah kaasoo xitaa saameeyey dadka guryaha ku degan qaab kiro ah sida soomaalida badankood cabdirashiid xasan xirsi bakin oo muddo degan dalkan ayaa xilli sii horreysay ii sheegay inuusan arkin qiimo korarka guryaha ee xilligan muddadii uu deganaa dalkan guryuhu waxaa loogu talagay ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo dollar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan degana dama nihiin dad profeshonaal oo lacag badan ku shaqeeya inkamkana iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha qiimaha guryaha ee sanadihii labada kun iyo labaatankii iyo labada kun iyo kob iyo labaatankii ayaa la sheegay in ay hoos uga dhaceen siday ahaayeen ka hor inta uusan dhaqan gelin sharcigan qiimaha guriga ayaa kor u dhaafaya siddeed boqol oo kun oo canadian dollar ah bishii februari ee sanadkii tegey balse wuxuu hoos usoo dhacay ilaa saddex iyo toban boqolkiiba sida ay sheegeen canadian real state association bishii januari ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa sidoo kale la dhaqan geliyey in dadka ajaaniibta ah ee iibsadaa guri misana aanan la deganayn la canshuurayo hal boqolkiiba qiimaha guriga ku fadhiyo dhammaan arrimahan ayay dadka qaar ku sheegeen dadaallo wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka ee ku saabsan siciir bararka dhanka guryaha xuseen nuur xaaji v o a toronto
madaxweynaha dalka tanzaniya saamiya saalixu xasan ayaa qaaday xayiraad lix sano ah oo saarnayd isku soo baxyada siyaasadeed oo madaxweynihii hore ee dalkaasi john mufagulu uu soo rogay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka warbixintan waxaa v o eda usoo diray charles combe oo halkaasi inooga soo warrama madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegtay aqalka madaxtooyada oo talaadadii shalay ahayd ay kulan kula yeelatay madaxda xisbiyada siyaasadda wajibu wetu ni kuwalinda mfanye mikutano yenu kwa salama, mmalize vizuri, mwondoke vizuri. Wajibu wenu
mas-uuliyaddeenna waa inaan ilaalinno inaad si nabad ah u qabataan isu soo baxyada siyaasadeed si wanaagsanna u dhammaysataan oo aad si nabad ah ku kala tagtaan ayay tiri madaxweynaha mas-uuliyadda idinka saaran adinka xisbi ahaanna waa inaad raacdaan sharciga sida ay yidhaahdaan aan samayno siyaasad bisil siyaasad aynu ku dhisno oo aynaan waxna ku dumin tan iyo markii ay xukunka qabatay kadib geeridii hogaamiyihii ka horreeyey john magufulo labadii kun iyo kow iyo labaatanka saamiye xasan waxa ay qaaday tallaabooyin ay kaga go-ayso siyaasaddii madaxweynihii ka horreeyey oo loo arkayay in ay mugdi gelinayso mucaaradka siyaasadeed benson singo waa ku-xigeenka xoghayaha xisbiga dimuquraadiyadda iyo horumarka ee loo yaqaano jadema
sisi wala hatusherekee hilo sababu ni haki yetu. Tumecheleweshwa kufanya kazi za kisiasa ambayo ni haki yetu kisheria.
Uma dabaaldegayno arrintan sababtoo ah waa xaqeenna. Waxa uu dibdhac ku yimid gudashada waajibaadkeenna xisbi ahaan, taas oo ah xuquuqdeenna sida uu sharcigu dhigayo. Waxa aan u baahannahay inaan isku nimaanno Tanzaniyan ahaan si aan u riixno madaxdeenna, kuwaas oo ku dhaartay inay sharciga wax ku maamulayaan, ayna ilaalinayaan, sharcigana raacayaan.
qaar ka mida siyaasiyiinta mucaaradku waxay qabaan in tallaabada madaxweynaha ay noqoto mid aasaas u ah dimuquraadiyadda dalka cabduul nondo waa guddoomiyaha garabka qaran ee dhallinyarada ee isbahaysiga isbeddelka iyo hufnaanta
kama viongozi wa vyama vya siasa sisi kama vyama vya siasa kutumia mwenya huu na
haddii aynu nahay hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda xisbiyada siyaasaddu waa inay adeegsadaan daldalooladan si aan u hubinno inaan dalbanno dib u habayn ballaaran oo lagu sameeyo sharcigeenna iyo dastuurkeenna si loo ilaaliyo dhammaan xaquuqahaas ay madaxda qaarkood jebiyeen waa hubaal in mustaqbalka aysan jiri doonin madax kale oo xukunka timaadda oo ku xadgudubta xaquuqda dadka kumbusha dawson agaasimaha fulinta ee ridg out tanzania oo ah hay-ad aan dowli ahayn oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay rajo ka qabaan mustaqbalka dalkaasi ni jambo ambalo ni jema kwa taifa na ni jema kwa maana ya kwamba hiyo podium waa wax ummadda u wanaagsan waayo xisbiyada siyaasaddu way sharrixi karaan dhibka haysta ummadda soona bandhigi karaan siyaasaddooda madaxweynuhu wuxuu si cad u sharaxay arrinta ku saabsan sii wadidda geedi socodka dastuurka cusub kuwaas oo dhannina waxay gacan ka geysan doonaan in meesha laga saaro sharciyada dulmiga
khudbadaheedii hore ayay madaxweyne saamiya waxa ay ku soo hadal qaaday arrimo muhiim ah khudbadaheedii hore ayay madaxweyne saamiya waxay ku soo hadal qaatay arrimo muhim ah oo taabanaya tanzaniya gaar ahaana dimuquraadiyadda taasoo sare u qaadaysa rajada isbeddelka hirgelinta isbeddeladan ayaa laga yaabaa inay weli noqoto caqabad inkastoo madaxweynaha ay wado inkastoo madaxweynaha hadda xilka hayaahe ay waddo kale u martay haddana waxay ka soo jeedaa isla xisbiga magafulo waxayna weli u baahan tahay taageerada xisbigeeda warbixintii waryaha v o eda charles combo uu nooga soo diray magaalada daar es salaam markana dhegeystayaal ciyaarihii iyo faarax maxamed faarax buluul
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xibinta ciyaaraha aan ku bilownay rajadii arsenaal ee ahayd inay toban dhibcood ku hogaamiso tartanka horyaalka brimer liiga ayaa kooxda newcastle united hakisay kadib markii ciyaartii labada kooxood ay iskaga hor yimaadeen xalay ay ku idlaatay barbardhac eber iyo eber ah taasoo ka dhacday garoonka imaaratis ciyaartii u dhexaysay kooxaha ku jira kaalmaha koowaad iyo saddexaad ee ka dhacda london ayaa noqon sidii ay jecleed arsenaal iyadoo ka niyajabtay kooxda newcastle newcastle ayay u ahayd ciyaartii tobnaad ee xilli ciyaareedkan oo aan wax gool ah laga dhalin laakiin dhinaca kale kooxda manchester united oo la soo baxday qaab ciyaareed wanaagsan kulamadii ugu dambeeyey ayaa saddex iyo eber kaga badisay kooxda banmouth iyadoo manchester united ay sii xoojinayso booskeeda afarta sare waxayna hadda dhibco wadaagyihiin newcastle waxaa manchester united goolasha u kala dheliyey casamiro lukashow iyo marcus rashford kooxda brighton ayaa iyana afar iyo hal kaga badisay kooxda everton arsenaal oo ku guuldarraysatay inay gool dhaliso markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada ayaa afartan iyo afar dhibcood ka heshay toddobiyo toban kulan oo ciyaartay halka kooxda haysata horyaalka ee manchester cityna ay leedahay soddon iyo lix dhibcood kadib markii ay ciyaartay lix iyo toban kulan tababaraha arsenaal arteta ayaa si cara looga fal celiyey kadib markii laga diiday rogoore markii shaaka uu kubad gacanta u geliyey jacob marfi arteta ayaa sheegay inay heleen dhowr fursadood laakiin sidoo kale laga diiday laba rigoore oo ay arsenaal u qalantay kulamada kale caawa la ciyaarayana kooxda southampton ayaa ka hortegi doonta kooxda northenham forest leeds unitedna waxay martigelin doontaa westham astonvillana waxaa u imaan doona kooxda wolverhampton halka crystal balacena ay martigelin doonta kooxda ay isku magaalada yihiin ee tottenham hosbord ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda annasar ayaa taageerayaasheeda u soo bandhigtay laacibkeeda cusuba christiano ronaldo ahna kabtanka xulka waddanka bortugiiska waxaana garoonka ku soo dhoweeyey bad taageerayaal ah oo ku labisnaa midabka jaallaha iyo buluuga ah ee kooxdaasi ronaldo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatankiisa sacuudi carabiya wuxuuna intaasi ku daray inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha nolosha cusub ee kooxda annasar laakiin waxa uu sheegay in go'aankii ahaa inuu ka ciyaaro horyaalka sacuudi carabiya uu ahaa mid weyn wuxuuna intaasi ku daray in mustaqbalkiisa ciyaaraha yurub uu soo xirmay hadda ronaldo ayaa u saxiixayay heshiis kooxda annasar toddobaadkii hore isagoo la galay heshiis laba sano iyo bara oo ay saxaafadda ku qiyaastay ka badan laba boqol oo milyan xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
ciyaaraha ayaana u dambeeyey idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal dhammaan v o a ayaa idila sidaa iyo nabadgelya waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanada nasteexa indho
Take it.